badadku leeyahay inuu ka mudan yahay wixii kale ee ilaahay abuuray qaayaha iyo qiimaha aqoonta iyo maskaxdu leeyihiin marka loo isticmaalo sida saxa ah iyo halista ka iman karta ama ay keeni karaan ama keeneenba haddii si qalada loo isticmaalo adduunyada sidii ay waxtar ku lahaan lahayd iyo sida loo cimri dedejinayo ee aqoontii iyo awooddii iyo garaashadii dhisi lahayd ama dadka oo dhan waxtari lahayd loogu isticmaalay duminta iyo burburinta iyo waxyeelada adduunka iyo noolaha korkiisa ku dhaqan waxay kale ka hadlaysaa nabadgelyada adduunka waxay kale ka hadlaysaa halganka heestaas maranka imin goobaha dagaalka ayaan la kulmay saaxiibkay rashiid sheekh cabdilaahi wuxuu i weydiiyey bal inaan wax suugaana oo cusub ama maanso ah oo cusub sido taasaa keentay heestan waxaan jeclaan lahaa bal markaa in heestaas si fiican loo dhuuxo waxaan ku halqabsaday rashiid sheekh cabdilaahi curaddiisa sahra rashiid sheekh cabdilaahi iyada waan ku halqabsaday laakiin mar walba cid bay u taagan tahay mar gabdhaha soomaaliyeed ama gabdhaha adduunka guud ahaan mar dadka soomaaliyeed mar bani aadamkao dhan mar dowladaha xoogga waaweyn marba wax ayay u taagan tahay sirta noloshu waxay tidhi saaxiibkayow heerdhe safar baan ka imi dheere marka hore salaan diiran marka xiga samow heerdhe ha ka nixisi dalagtayda sacab faramadhnaantayda sugaanta yaabkayda salka iyo fadhaa keena marka xiga sugnaanteeda socodka iyo falkaa sheega xeerkeedu waa saase saaxiibkayow heedhe ambasaaka qaybteeda sir siraanka joogaaye xadhig iyo baleeg suunka iyo sabarka gaadiiday iyo salabka ii qaaran iyo suudha guudkayda hilaygiyo waxaan saabka u gilgilay samow haanta subag inay ku dhiiqdaaye saasay ku badisaaye sanad weliba xeeshiiye kol hadday siloonaato sanaheedu waa dhiige sumuc talada loo dhiibiye sida sida sidaa weeye si la yeeli jiray weeye marka xiga samow heedhe talo sibiiq dhaqaaqeeda soof daran habowgeeda salfudaydka hooggiisa bal sallaankan fuullaalan iyo sagabtan heensaysan dhulka saas u jeedaali sidan iyo sidaas fiiri sidan iyo gadaal deeho raqda sulan lafaa suugan bal su'aal u celi meydkan sababtuu u go'ay raadi bal dhegayso saylaanka iyo salowga beerqaadka iyo saligayeediisa waxaad aragtay oo saasa waxaad maqashay oo saasa maxaad odhan lahayd maxaad odhan lahayd suudi samalaho furfuridooda godka seerma weydaanka marka ayse buux gaadho si kalaan u dhigi taase saaxiibkay waa yaali suurtuu dhalay heedhe heedhe sahray heedhe waxaan adiga kuu saantay dadka kaaga soo soocay sahra kuugu yeedhyeedhay siduu aabbahaa heedhe sama ii faraan heedhe kuu siinayaa heedhe sooyaalka taariikhdu iyadan salguurayni murtidan sahray heedhe sadar kuugu qorayaay heedhe sahray heedhe curad suubanay heedhe sumadii rashiid yeelo iyo weynidii saado iyo sawricii hooyo sinjigii hablii geeska subaxdii indhaa kuulo tintusa qabtayay waayin iyo diibka loo saaro subko oo hayaabayso korka siigayay taaban ku ilaali saabuunta dharku sii fadyuu yeelan suyac iyo bargaashaysan ku ilaali saahoodka garashadu sahray ruuxa siduu gaara weeyaane hadduu saamigaan yeeshay qurux male saluugeedu dadku sii katida maaha sugub iyo riweyn maaha suman iyo laxdiis maaha rati iyo sabeen maaha falka iyo sugnaantiisa socodkiiyo abbaartiisa dhaqan sida xishoodkiisa dabar iyo silsilad haysa iyo suunma dhaafaana wuxuu soofka xoolahaba kaga socan yahay weeye waxaan uga socdaa heete naftu seetayay waayin hana falin sidaa doonto hadalkana sarweedhiisa una saaf qofkii waaya ha ka tegin sarbeebtiisa hana gelin sursuur oodan hana lumin sargoyntiisa hana liqin sangaabtiisa ha ku saxan badrhiidhkiisa runta sugodo ha u yeelin ha suldaarin doodiisa sisibaa wadaagiisa sababee abbaartaada hana badin su-aashiisa sarifkiiyo tilmaantiisa saddex hiray halkii dooni soddon yaanay kaa qaadan siti qabaxiyey raacin sare ha u dhigdhigin luuqda gacantana ha sayrhsayrin hana odhan wax soo dhiila heedhee sahray heedhe sarta hilibka dheehaada sara jooga muuqaaga samaydaada dherarkaaga sanqaruurka jaahaada dahabiyo xariir saaran uma baahna saantaadu hadda silis ha xidhan maaha luquntana ha sudhin maaha waxaan uga socdaa heedhe marka aada sunuud hayso waxa suuq mugun yaalla hala simin kitaab weeye hurdo iyo sahraay jiifka marka hore sariir raadi salli iyo furaash dayday saddexdaba haddaad weydo lama seexan kari waayo hadda saantu qodax maaha suubaantu gogol weeye nin ku qaday sahraaytiisa hadduu seed liqliqinteeda ku saruurad goyn waayo subag iyo baruur doono siduu jecel yahaa beena dhadhan iyo sibraarkayda jidhig caanaheedaa leh badar iyo sarreen shiidan iyo sixin ku iidaaman wax la cuno sabiibbaa ah nin samaystay baa faan leh waxaad haysataa saasa ka sokoguntan sheegay hadda soortu dacar maaha dharku saadhi qura maaha saylooni garan maaha iyo samarandaa giiran mana aha surwaal biida haddaan saarku kuu diidin saddex qayd ceeb maaha heedhee sahraay heedhe sar daruuran oo maasa maro abusarmaantiiya dhacle baarka loo seesay boqor wada siyaaqaysan sindiyaal jiljeela dhiibsan tusbax dhowr sagaalaaba iyo qool sunaar dheehan subayciyad xidiya laaf leh adigoo sideedaas hal iyo timaha oo soohan ku darsaday sifaa guudka garashiyo sariig sheegtay sinta bidix ka laafiyooday ma qofkaasi taajooga hadda salamadh low gaabi ha ku jabin saqlaa waalan salow ololka hooy jooji ha saloolan xayndaabka ha ku bixin saloognaanta ha sariiran waayeelka sakatiga ka daabeesha saha iyo afkalaaqaadka ha ka nixin hiddaa suuban gabdhayahow sidee waaye ilbaxnimadu saas maaha hadba suuf karkaro maaha sararaha bannee maaha qorqorsuuniyaa maaha dhabannada si baaq maaha sanka oo la mudo maaha sahrad iyo xashiish maaha sawir iyo riyaaq maaha filim iyo sarcaad maaha saxan reer galbeed maaha kaba soo kaldheer maaha suuriyo durduro maaha salsallow cid kale maaha qof si loon ku dayo maaha wax sawaabo noqon maaha sinta iyo lafaa duudka saddex goor jijebi maaha dhaqankaaga sayr maaha soomaali diid maaha sida doota yeel maaha dhulka oonku sidii waayen samadoo la koro maaha xilliyada wax saareenka iyo saacadaha reeban sabadiyo rugtay joogtay gabartimi masaaloona ku salliya rasuulkiidna salka dhiga guryaha seexda sunsun falan sidaafayda sati fudud salaan sheegan indha suhub afgeed saaray hadba surinka sheekeeya sidan iyo sibaas yeela ereyada saluug oo dhan kuma lihid sahray meella adigiyo intii seeran inta saahidee dhowran inta gabadh sidaadaasa uma socoto weedhaydu sumbo iyo maraadaale inta sibiq dhaaqdaale sagandaaqa jiitaale inta marinka seegtaale waxba aan sugayn baale inta sharafka saydhaale suraafta maqan baale xarig lama sitaan baale saca faarsan nacay baale barni sumal xadkeedaale heedhee sahraay heedhee sugaantu iid maaha erey iyo sunnee maaha hubur iyo sitaad maaha sidi iyo idaya maaha sallig igu ducee maaha ku caleema saar maaha sullan reer ku cay maaha saro iyo xajiin maaha laba saaq ku gado maaha waxaan seeladgeli waxaan seeladgelin weeye sahad iyo dareen weeye bulsho saasaheedi weeye samaheeda mudan weeye sawdkeeda diga weeye sacabkeeda kulul weeye marna baadisooc weeye sahan iyo tilmaan weeye dhaxal soo jireen weeye wax ku saabsan meel weeye socda iyo ka guro dhuuxa heedhe sahray heedhe sirka noloshu xoog maaha dhagar iyo suryee maaha sulma seegta dedan maaha sibqi iyo hunguri maaha sacab iyo kaleef maaha sukrad iyo falxumo maaha hadba seeb u rogo maaha salfo iyo kufaan maaha damac iyo sandaho maaha derijiyo saldaan maaha saro iyo dhalaal maaha sidan iyo sidaas maaha hadda sadadu lacag maaha heedhee sahraay heedhe bulsho saami loo tuurtay shan siyood wax loo yeelay samir inay xigtaan maaha surka inay dhigtaan maaha sas inay didaan maaha inay suudalaan maaha sardho inay galaan maaha sixir inay dirtaan maaha inay kala saftaan maaha mini sugayeyow heedhe anigoo ku sugay heedhe maxaad ii sugtaa heedhe heedhee sahray heedhe marka haadu socodayso dhirta sarintu kuu fuulo gorayadusa qadha reebto adna soonka xidho maaha mugdi talada siib maaha berri iyo siday doonto sug cadceedda maqan maaha saqda dhexe habeen soocan gud cursimay adduunkeenna wax siraata noqon weeye heedhee sahray heedhe saranseerka jiilaalka surbacaadka jaahweynta sumalhaadka roobwaaga iyo sulanka daaduunka dhirka oo sabaad guuray dhulka oo huwaday siigo iyo dogoba soogsoogan marka beladu soo yaanto saadaashu beenowdo saca nuguli kaa leexdo adna silinka raac maaha inaan sabadu duuboobin sayax iyo ugbaad waayin sudda iyo degaankaagu surmi iyo haraad yeelan ama saacu guurguurin sohda ceelku dheeraanin adaa yeeli kara saasba heedhe sahray heedhe saxariirka aafaadka saxallada kalbeerkooda sanbabkuba cul weeyaane markasayba loo iisho ama soof ku jaan qaado ushuway sabooshaaye ha ku dagan sidsidadkeeda qalinkaa wax suureeya kugu sima halkaa doonto saaxiib kal furan weeye sunto fara ku hayntiisa weligaa ha sii daynin sisiniyo ku beer muufo iyo laanta saytuunka ku qutumi sugnaan waarta iyo nabadda siiskeeda samo iyo ku doon heedhe dunidiyo sinaanteeda ku daweesa waaceenka iyo siica daacuunka ku burburi sarbaa mooska iyo soodimaa meersan ku mideesa muudraaca midabadan la soocsoocay dadkan tobanka saamooda weligaa ha tumin seefo iyo sabaradaa mawdka dar samaysan baa yaalla ninku siin karaa haysta boqor iyo suldaan baa leh sancayahan gaboobaa leh sahankaynu diranaa leh kaynu wada sugaynaa leh nin sokeeyaheenaa leh samawaabihiin geedi iyo hooyadeen suuban saddexdooda wiil heedhe ninka ugu safroon baa leh ugu socod horreeyaale ninka sida xilkeennaale kasar jara wedkeennaale sanad ciiddu hay weydey ninka sudhay xidigahaale nin sabuun la aayaysto dhulka siibku ridin baale nin sahraay adduunkeenna saacad gubi karaa haysta ninka sigay kun jeer baale waxaa nolosha saameeya sako nimanka bixin baale qofka saawa saawaysan santi nimanku furan baale nin aqoonta soorkeeda sida kale u rogay baale ninka saadka maadhiinka ugu roon saboolkaale nin samaa ku adag baale nin ku filan salguurkaale sanad kaynu caydhownay kaynu suuska weynaale naftu waa sir xeel dheere nimaan suubin karin baale midka qura sameeyaale sule iyo xanuunkeeda shalay iyo sadaadeeda iyo saawihii hoogga naxdintii barbaa suuxsan silalkii barbaa waashay dad sawaaban baa buuxa dumar waayay saygooda hingashii sidaa muuqda ololkii barbaan seexan sarihii dumaa jiifa qabrigiisi maa jeexan waxa saaka joogo u ah salabkii horaa tuuran surad baa iguu taalla samadiyo dhulkaa buuxa baddu waasa kala miidhan qalab suruc leh baa laalan sanqadhuu hubkacay weeye sabarkii dadkaa baahan saantii dadkaa qaawan weli tala ma saaluuna waxa soo socdaa yaab leh warshad suufiyaa daaran waxay soo sidaa geeri midhaheedu waa saymo dhawo aanfan seeraarka saxar loo marmaran weeye waxaanahay qof cayn saaban dildalaad u suran jeebka allow yaa wax suureeya salka dunida yaa dhowra iyo siiska jirideeda wacanaa sansaankeedu badanaa sudaadeedu saxanaa hanaankeedu allow yaa sugnaanteeda saymiyo u rogin duulan subax noolba dhiig daata xadhig iyo silsilad shiilan allow yaan sinaanteeda ku bedelin saraar oodan iyo seere wiil qaytay dadka saaran guurhkeeda yaan ka dhigin sabool qaawan iyo soobir cayr jooga inaysani wuxuu gooyo allow yaan ku jarinin soorka garashada ka dhigan seefo allow yaa su-aashaasi sida ay u tahay yeela heedhe sahraay heedhe dhulka iyo wixii saaran sare iyo wixii laalan inta sudan intii seeman waxaa jira siriya caadba rabbi qura sax weydiisa sida uu ku yidhi buuxi waxaa hadhay salkiiyo baarka inta sool qarsoon joogta inta seel xidhxidhan jiifta inta saydha waabayda maroodiga sidaa dheer leh wiil iyo sahboodkeeda inta laga subxaanaysto kulay tahay libaax say leh marka aad sahraayay meel fog uga suul dhabaalayso degdeginay sujuudaada suxullada dhigtaan weeye sidashada awooddaasi sahal iyo wax fudud maaha qofba waasi garadkiisa heedhe sahraay heedhe badda iyo sulaaqeeda iyo buurta sayn saaban unkudkiiyo sawaxankiisa salowgiiyo jibaadkiisa daadkiiyo salsalihiisa sarka dhabanka duufaanka ha ka didin sawaxankooda dunikuu sakhiran weeye sayid baad u tahay caana subaali oo layli ku sasabo aqoontaada singe iyo ka dhigo duuni sallo iyo ka dhigo oori gabar weeye caad saaran badisaa yiraadeeda iyo laabsalaaxeeda gurosaadka guudkeeda iyo sahayda uurkeeda kordhi noole soorkeeda iyo baahisaarkeeda hudhi nabad sugnaanteeda iyo sabanagaanteeda ha ku dayin xanuun saaqa ha ku badin saqaaf ciidan suluf iyo colaad waarta ha ku saaxin naabaalka iyo sulufka baaruuda ha ku didin sabeeyaanka sabaraynka boodbooda iyo suquula naareedka ha la dhicin sawaariikhda iyo saaradaa miigan ha sumayn macaankeeda salabaha ha marin dooga ha burburin sansaankeeda quruxdiiyo sureerkeeda ha sadhayn hagoogteeda sagalkiiyo daruurteeda ha sukuunin uunkeeda sanyankiiyo ugaadhayda ha furfurin sindadabkeeda ha ka rogin dulsaarkeeda udubada ha siibsiibin ha afuufin suurkeeda subax qura ha duuduubin sakaraadka taaheeda uga xilo samaanteeda sacadkiiyo mashxaradeeda garashadu mid soofaysa ha ka dhigin sabqaynteeda ha ku sulo wanaageedu kusin ina dumaalkeeda kuwa saa dambeen laalan la jir ruuxa saas yeela ka jir ruuxa saas diida heedhee sahraay heedhe sida tegay xusuustiisa raadraaca siinleyda socod barashadii dooda saxarliya abbaarteeda anigaan wax saaraynin sanad iyo garaadkiisa saadaashu been weeye waxba samir ma liileeyo ha sarwicin qofkaa jeeda hana sugin qofkaa maarmay hana sigan mar mooyaane ninku siray ha faallaynin sababaha ha weydiinin ha u seeta dheeraynin hana sidin culayskiisa siriq iyo ku qabobaydo hana falin siduu yeelay ninku yidhi anaa saasa ha ku odhan sidaas weeye sida uunku yidhi heedhe haddii ay sinaan weydo ama sarinsanaan weydo waxa furan sidaas maaha qof saluugay maankiisa ama suufay muuqiisa kasalkacay xaqiiqdiisa qabku saami lara maaha nin sitaba barbaa saaran ninka siisitaa jooga raganimada sooceeda adigoo sagaal buuxshay halku seegay baa yaalla sakotiga qoftiga yaale si hadday u dhici weydo si kala u waanwaana dunidaa sidaas yeesha suuryana qof yimi baalay si hadday u noqon weydo si kala u waaceena dad horaa sidaas yeelay nin salaad u kacay oogan sahwi galay xalaaleeye adna sahanka beeloogan ha ka dhigin sadcaalbaada in halkiisa lahayn waayo laga saba rogtaa doora in su-aal jawaabteed leh lala sara kacaa fiican qofku yidhi sinaan mayno adna buri sarrayntiisa sidka waa wadaagtaani ma sagaashan baatiisu fililkaba hurdaa keenta haba seexan goor baas leh han sariiro loo waayey in saraayo loo daayo sida aan u idhi weeye bela saacaddeed joogta sabtinimada ha uu riixin subax dhalatay caadkeeda ha ka bogan waxsaarkeeda adiguba sameen maanta berritana sargooheed noloshaba inaad saafto qaabayso saafkeeda waxaan suuragelin maaha garashiyo sugnaan hoyso falka same ha kuu raaco mana jiro sidkaa baaqday taasi waxay ahayd heestii magaceedu ah sirta nolosha iyo qof waliba wixii uu kala bixi karo balaan kusoo gabagabeeyey cajaladan hees ka duwan ujeedadii hore jacaylka laftiisa iyo ammaanta gabdhaha marmar baa layska sunneeyaa habeenaan tegay aroos inkastoo dadkii goobtaha isugu yimi wada bilaa oo wada sitay dhar quruux leh haddana waxaa ka muuqatay gabadh quruxdeeda ku darsatay iyadoo soo huwatay dharkii hiddaha iyo dhaqanka markaasaa gabadhaas ayaa ishu si gaara u haysay waxaa kulay quruxdeedii waxaa iyo dharkii hiddaha iyo dhaqanka oo sii bilay markaasay waayo waayo i xasuusisay heega muuqdheer ayaa magaceeda la yidhaahdaa waxay tidhi ishellow gabadhii isheli mayno huminow taladii hunsabi weyday haliinimadayda kuma hadhin dhanbaa ka hortimi heshiiskii hadhuu maran baana kala hiray hoyacaku heegantaydii hilowga arrada bir baan ku hilo kashaydu hubaal ma heelana hengel baan ka sitaa haween dumar markaan ku hungoobay baan huray haankiyo wadnaha biyaa habaya harbaa igu taal halbowlaha hantaaqa ii gaadhay baan la hurday huqiyo ma filayn hayaankadiisa hiyigii lingaxnaa ma huriyeen ma halabsaday geeyadii fudi hindisaha wax kalaan halkaugu socdiyey ha yeeshee hayaydii baa badatay hamiga kalgacaylku waa habaqle hid iyo waa dabayl habsoo tidhi codkiiyo hugunkaa isoo hagay horuntaan la socdaan ka hadhi waaye hosaasada mayla hiishaday hasaasaha muuqda hirigooda caawana hambadaydu waa halis sidiin hayin hama culussida hubsiina dhaqaaqa hanashada hormaynta hanaanka laafyaha halqaadka tallaabadaad hollatay lugtaad hakisaan hoggaansamin horyaalka da'day hadhuub la dhantaay hidiya dhaqan baad haboogan tahoo waxaad huwan tahay hogii sharafka sidaad u habaysay heensaha hadoodilka muuqa higilkaaga hilbaha kugu yaalla heemaalka haldhaaga sidiisa hooshaarka habjoogga timaa halqooqa leh hanqalkaad la kacdiyo hubkaad sidato hawaarta ku saaran xeeraarta xilqadaha boqorkiiyo hariiryaha habuurka udgoonka soohaadka hufnaanta xishoodka aad hogantay dhul habatacay ciidda oo hodantay dirtoo hamashowday doog harsaday xareed hila iyo harooyin degtay hantidoo dhashay dayladoo horatay haleela maqasheeda heel ku furtay horweyno ku foofay meel hadow leh haroosiga baarqab hoobala tigtiisa higaada dhiilada haad kii diday kelay hoosiis hibaaq ka dhalaalay haadaamo hareeri ka muuqday heegaale hoobaan ka bislaatay hawd sare dayaxoo himir iyo huruud marsado dayaxoo himir iyo huruud marsadoo caways ka ka hinqaday hoggiisii horseed la socdiyo hoggaana wata qorraxdoo halabtiyo hilaabta dhigtay daruuro ka huuray hoosteeda fadhiyo hogol loole habar wacatay ilaa ciyaheeda soo curatay sidii hir fogbaan ku soo higsadoo indhuu ku haraaday halacdaada hubsiinadu way hagaagsan tahee hadhow iyo mooye howlo dambe horjooggaagu hello igu dhali hubiya dharku hayta waa ka badh hablii kacay qaar hawaa lumisay humaagay rumoodayaan hudaya xilkii hooyo way ka heermeen hebliya hebla hiilka sugi maayo hankaagu ka weyn hinaasaha waxaad haysataa jidkii hore sidaan hubo waad hal adag tahay hawraar murtiyeeda hadalkayga waxaan hidiyaaba waa hees hambayaan kugu siiyey hirashada hortaada gadaal hareeraha hibaan ku daleeyey hilinkaaga habeenkaagu waa mid hooda leh ku hoyo nabad hega muqdheer halkaas ayaa heestaas hega muqdheer iyaduna joogtaa dee waa inoo kulan kale iyo haddii alla ka dhigo iyo sidaas iyo nabadgelyo